haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
khilaafaadyada waaweyn ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwo soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sannad kasta waxaase bil kasta iyo sannad kasta aan istaagin waa waxyeellada rayidka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarrada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah afarta bisha soo socota ee oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sannad guuradii tobnaad ee qaraxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay deeq waxbarasho ka helaan dalka turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow kun qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qaraxii oktoobar afar iyo tobankeedii labada kun iyo toddobiyo tobanka ka dhacay magaalada muqdisho toddobiyo labaatankii oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay labada kun iyo labaatanka maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sarkaal oo ka tirsan degmada kaxda ee magaalada muqdisho kadib markii ay dil u geysteen waxaa meeshaasi tegay koox dad ah oo dhallinyaro ah oo u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay balse waxaysan ogeyn in baabuur qaraxa ay meesha uga tegeen maleeshiyada dilka geysatay yaasiin yuusuf axmed oo soddon jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa balse sugaya qalinjabinta waxa uu yaqaanay mid ka mida dhallinyarada ku dhimatay weerarka kaxda waxaana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyey ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey sida ay wax u dhaceen ha inooga warramo toddobiyo labaatankii oktoobar labada kun iyo labaatanka annagoo xilli barqo afar saac meelahaas ku aadan si caadiya isaga joogna xaafadihii oo ciyaalka xaafadda iskala sheekaysanayna waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo guddoomiye waaxeeda la dilay marka adiga gabadhaas qaraabada ah jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydkaas soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay qaabka loo dilay iyo kaleeto caalalamaana ka haynin socodkaan baabuur badan kooxaan meesha ku tagnay dhallinyaraan asxaab nahayna way ila socotay istaagii aan meesha istaagna oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaasaanu ku mashquulsannahay baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbana aanaan anagu noo kala cadayso aysan noo kala calaamadsanayn baa qarax baa meesha ka dhacay gaari malaha qoladii waxaa disha ay meesha kaga tagtay dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekee sida wax kuu soo gaadhay ni aniga waan taagnaa waan sii jeeday dhinaca gaarigu iga jira moogiya dhinaca kaleetaan usii jeeday hal mar gow baa yeedhay shanqar baan maqlay markaa shanqardii aan maqlay maana awood u helin inaan aan manaha eego meesha shanqadha ka dhacday daqiiqada kadib anaa dhulka allaanis arkay lug baa go-day lugta bidixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day caloosha iyadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qalin baa lagu sameeyey iyada laftirkeeda lugta kale ee midigtaa laftirkeeda meesha itana ka gooday bay lafumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adigu markay wax dhaceen aniga dareenkii uiga tegay iyo miyirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugay anaa lugna go-an tahay jirkuna intiisa badan kaleeto uu dhaawac qabo uu jeexjeexan yahay digfeeraan allo markaasaad soo miyeysatay dareenkaagu suu noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmatay laakiin weli nool nin yar walaalkay oo iga yar baan yaay kor taagnaa marka u horreysa soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku ii imanaya mar waan iga tegayey marka markii ugu horreysay aan soo baraarugay yar walaalkay oo kor taagan baan soo kacay oo iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku idhi nio lugtaasi ma maqan tahay marka wuxuu igu yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkayga ilaalinayo inaan xaalad kaleta sii galiya waxaas ka caabsi qabo wuxuu yidhi dhaawac baan qabtaa aniga laftiga dawaa igu jirta maanan wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta ayaan la baxay oo raaraadiyey marka markaan arkay inay lugta go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ahaa ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadiya tahay oo qadarta macnaha rumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay guri kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka daran ay maxaa loodhan jira waxyaala soo gaari kartay waxaas markaas sagoo kugu daataan oo arkay wax weyn maanan u qaadan markaan arkay inay lugta go-day dareen kaleeto oo weyn oo hadda culays ana maanan maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobahay oo lugtaas bes aan wax ka qabo toddobiyo labaatankii sebteembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baabuur marayay nawaaxiga viya roma ee magaalada muqdisho rasaastaasi waxaa lagu dilay axmed jaamac xirsi oo ay dhashay marwe batuule maali xaashi oo batuule sheekh axmed gaballe waxay maalintaasi ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda shiinaha ee magaalada muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska jamhuuriyadda shiinaha waatan batuule sheekh axmed oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen xafladda ay qabeen jinaha oo ka dhacaysay safaaradda jina ay ku leedahay muqdisho ayaan ka casuulnayn markaa waxaan go-aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaan ku idhaahdaa traditional foodka ay gabdhaha soomaaliyeed sameeyaan ee soomaalidu leedahay marka waxaan u baahanay alamonium inaan maaragta cuntadii ku shubno oo ku daboolno waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah canab iyo waxaan isku daray wiilkayga waxaan ku yidhi israaca oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynay waa intaa saan isleeyahay anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa taleefon iisoo dhaca taleefonkaan qabtay taleefonka waxa waaye nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne wuxuu igu yidhi mabatuula haa batuula inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun canab oyihii guud way dhimatay wiilkaagana waa ku dhintay marka waxay iga maqan yihiin shan iyo toban daqiiqo wax ka badan igama maqna inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun waan anfariiday waan anfariiday dadkii marka ila joogay oo dhan way yaaco gabdhihii way yaaco anugu waa ka ogaan meeshaan fadhiyay kursiga alla iigu sheegaa iska fadhiyey inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun xanuunkaa ma tilmaami karo mana qiyaasi karo weliba rajada maaragta nin dhalinyaro ah oo waxbartay oo aroosay oo saakay isagoo gurigiisa jooga aan iri hooyo mahaysta iri wareyse kaalay uwad howlaan leenahay nala shaqe oo baari iyo ah oo dhiga fudud oo mar kasta jecel inuu iga farxiyo waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara bini aadamku tabarna ma leh awoodu ma leh gabadha ayaa iyaduna aada u xanuun badnayd geerideeda waayo toddoba caruura gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ee ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dadka ku dhiban dhulkan oo aada iyo ay haweenkii carruurta ugu badan yihiin waxaasoo dhan anabna maxaa iyaduna galabsatay cid wax galabsatay ma jirto mid ka mid a qarxyadii ugu horreeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay saddexdii bishii disembar labada kun iyo sagaalka qaraxii shaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad soddon qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir macallimiin iyo afar wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku-meel gaarka ahayd oo qaarkoodna ay macallimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey carruurta soomaalida gasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisii ku waayay qaraxaasi doctor maxamed maxamuud bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi muddo dheer iyo soo kabasho kadib doctor maxamed maxamuud bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayey eheladooda asxaabtooda iyo macallimiintoodii waxa weeye xubnuha o dhan baa iga burburay isbitaal baan waxaan jiifay muddo sanad iyo laba bilood ah waxaan maray dhowr iyo toban qalliin baan maray oo laygu sameeyey alxamdulilah arrintii waa kasoo qabsaday waan fiicanahay hadda waan shaqeeyaa caadi baan u shaqeeyaa jaamacaddii baan kusoo laabtay macallin baan ka ahay hadda waxaa la ii doortay mudiirka jaamacaddaa la ii doortay jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa aada baan u fiicanahay sidee baad uga soo kabateen masigadaas runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasku nagu dhacay dadkii jaamacadda waday oo mas-uuliyiinta u ah lafdhawrku ahaa ayaa wax dhintay wax dhaawac noqdo runtii cabsi badan baa jirtay laakiin mas-uuliyiintii kaleetoo joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaas ayaa u istaagay dhexda u xirtay kasoo shaqeeyey jaamacaddiina aada usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jira way kasoo kabatay runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan waxay laba geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka uu soo gaaro laakiin alxamdulilah ilaahay iraadadiis bay ku ahaatay inay jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqayso oo laga soo kabto wixii inay sameeyaan haddana waxaa kasoo baxay dad badan oo aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qaybo kala duwan leh oo dalkan u shaqeeya qaarna dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro iyo qaar waxbarashada kasoo laabtay jaamacadda da macallimiinka ah iyo qaar badan adduunka u shaqa tegay inta waa iskugu jiraan markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaal ka soo baxday fasalkii aad ku soo laabatay ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay wax u dhigtay maxaad wejiyadooda ka dareentay maxaad dareenood adigu shakhsiyan dareentay markii ardaydii aad hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan bal taas iga sheekeen ardadii markii ani aan soo laabtay markii horeeto inaan soo laabto musiibadii kudhexdoo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen laakiin de farxad bay u ahayd in aan igu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiro oo qabto wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen wayna ii duceeyeen ayagoo laha mataqaa ilaah baa kaa soo badbaadiyey dambi dhaf allah kaagale dhib kusoo gaaray runtii ayagu qof kasta mataqaanaa murugu dareemay laakiin alxamdulilah waxa waa un qadar rabbi timid ayaa loo arkayay bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada kaxda yaasiin yuusuf axmed waxa uu u dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisii cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka qalinjabinta macnaha de ardayda facebookan kala socda inay maanta ay dhacayso oo kaleeta laakiinun inaan ka qayb gelayo iima qorshaysnayn laimana soo sheegin galaaskayga maysan iisoo sheegin xilli qiyaastii lix sac meelahaas ku aadan baa si kelisa albaabkaa la furay xilli aan malin toddoba sac meelahaas inay ku aadan tahay dadkii aan isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalinjabinta xiran baa iisoo galeen dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa la odhan jiray waxay ii muujiyeen garab istaag halkaasaan cisbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalinjabiyey maxay kaaga dhigneed arrintaas wallahi niyo arrintaasi saameyn badan bay igu reebtay macnaha dadka saaxiibada ahoo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii jooga heer ahaan markii horeteen caafimaadka qabeen isku galaaska ahayn oo muddo dheer aan iskusoo isla soo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay wax macnoo badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu mayna qiimo badan iigu fadhin laakiin markii anuu xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenka sala qaybsadeen macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maana mar inta maalintaas ka horeysa maana dareensanayn laakiin hadda cilmi badan oo oo maxaa ii siyaaday weeye in saaxiibtinimadka heerkaas la eg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore saas uma dareensanayn qiimaha ay maxaa loodhan jiray waxbarashadii iyo maxaa loodhan jiray saaxiibtinimadku leedahay waa dareemi kartaa aduga macnaha heerka ay la eg tahay imisaad ku jirtay cisbitaalkii goormaad ka soo baxday cisbitaalka bil iyo toban beri baan ku jiray bil iyo toban beri markii la gaaray baan cisbitaalka yaa laga soo saaray anoo xaaladaydu dee soo kabatay oo qof caadi oo nabaradii iyo wixii intooda badneed ay wada bogsadeen wixii kalena xaalad iska caadi uhun oo caafimaad ahaan boqolkiiba sagaashan iyo shan soo soo roonaaday baan een ka soo baxay dhaawacaygu marka wuxuu qaatay bil iyo toban beri meelahaas niyad ahaan say marka kuu saameey uu dhaawacu kuu saameeyey markii aan caafimaadka qabay nin wax taban ayaan ahayoo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuuma dhamaystirno waxba ka kala dhiban oo ma dareensanayn nimcada aan haysto hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaadkayga aan qayb waayeyna uma aragsanin inaan u dhutiye shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan waan qabsadaa waxaaba yaraatay hadda niyad ahaan aan islehay waxba kaa hallaabay oo ciddi caaradeed baa waxyeela kaa soo gaadhay hadda ma aaminsan aslan garistaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabada iyo dhiirgelin iyo dadku macnaha dadka kaleetaan ka dareemaya in ani waxay soo gaadheen moogiy ani niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaadheen aslan batuulo axmed gaballe waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma bannaana xilliyada colaadda waxayna ka soo horjeedaa sharciyada islaamka kuwa caalamiga ah iyo xataa dhaqanka soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birmageydada ah sharciyada caalamiga kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah diinta islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisaba ay ku xiran tahay in afkiisa iyo adabkiisa laga magan galo inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maaga ee dila wuxuu wajahayaa caqaabta ilaahay buu wajahayaa tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee dhiigga uu daadiyey waxaa laga qaadayaa laftiisaa loo laftiisaa loo deldelayaa adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mamnuuc ah ku-xadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaateynteeda waa wax aada mamnuuc u ah laakiin haddee sharciga waa jiraaye yaa ku dhaqma yaa fuliya cidda awood u leh oo fulin karta oo ku dhaqmi karta ayaa ku dhaqanta annaga dadkeenna iyo dalkeenna way burbureen burburkiina balaayadan iyo mashaakildan ayaa ka abuurmay intii xumayd ayaad moodaysaa inay ka faa'iidaysatay dalkan oo ay soo gashay ummadan meesha ku noolna waa ummad dhowr iyo maaragtay labaatan sano dagaal ku jirta oo soddon sano hadda iyo kow ay gaarayso ilmaha dhashay dagaalkaas markuu bilowday wuxuu arkaayo xabad la rigaayo wuxuu arkaayay wax la duminaayo wuxuu arkaayay dhiig la daadinaayo wuxuu haysta oo maskaxdiisa ku jirta oo aqoon iyo maaragtay karti iyo waayo aragnimo iyo maxaan ku idhaahdaa cabsi kale oo sharci bini aadamka uu ku dhaqmo ah oo maskaxdiisa ku jirtaa ma jirto marka rool model waxa uu ah inuu wax dilo way sahlan tahay marka sida ilmaha hooyada looga duufsado oo dabadeedna uu ugu gacan galo dadka maaragtay ummadda dhibaateeya ama bini aadamka dhibaateeya hay-adda acled oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobollo kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada al-shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan afar kun oo qof muddo toban sano ah oo u dhaxaysay labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii dhimashadaasi oo ka dhalatay toogasho qaraxyo iyo weeraro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaasi ka badnaan karto hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in al-shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah waxay intaasi ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooca lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn su-aashuse waxay tahay intee in la-eg ayay mas-uuliyiinta u dhaaratay hogaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha wakhti intee la-eg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha joojinta weerarada iyo ka hortegista al-shabaab sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doonno waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo